wasiir soo dhawow astur soo dhawow asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu su-aasheedu waxaa weeyaan cadaalad waxaa tiri ciidamo soomaaliya oo dibadda lagu soo tababaray ayaa waddanka gudihiisa la keenay marka ma kula tahay ciidamada ugaandheyska in laga bixinayo in idinkoo la kaashanayo ciidamada si ay ka keentiin ama kasoo tababartiin sida tobanka u keenteen oo kale ma kula tahay qaabkaas su-aasheedu waa asalaamu calaykum
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore alxamdulilaah rabi alcaalamiin ilaahaygii intayna iskuukaama keenay meesha ayaa mahad iskale magacaygu dolaal weeye walaal fikradaha aad caawa soo jeedisay waxaan u malaynayaa nin kasta oo soomaali ah meel kasta ha joogeen intuu ordo inuu intaad soo qabato uu soo qabto waa iska fiicnaan lahayd oo warbixintaa uu keeno gabar iyo wiilba mid kastaba ha ahaadee hadalkayga su-aasheeda waxay tahay dowladaha islaamka ah ee nabadda ah ma laga waayo ciidan haddii ciidan ay u baahan tahay soomaaliya dowladaha muslimka maxay u soo diri waayeen mise dowladaan weydiinin waa koow ta labaad waxaanu dhagaysanaa maalgelin dadka inay digudajino la samaynayaa oo dadkan abaaraha soo soo kiciyeen inay waxqabad loo samaynayaa ma arrimahaas ma suurogalahayaan ay dhahdaa annaga aanu aragna ma suurogalahayaan dowladdu arrimahaas ma la socotaa oo wax dibudajin loo samaynayo oo maalgelin loo samaynayo oo dadkii meeshooda intee lagu celiyo beeri iyo xoolo iyo wixii loo qaban lahaa ma jirtaa arrintaanse waa cilanteen tan saddexaad ciidamada soomaaliya macallin looma waaye ciidanka soomaaliya loo tababarahaya dibadda lagu soo tababarahaya waayo sabab maxaa loo waayey waddanka gudihiisa in ciidamadii lagu tababaro oo mustaqbalkoodii ay halkaas ay ka socoto keliya waxaa i raaca marka dadka aan meel ciirsanaynin ee dariiqyada daasan ee meel kastaba daasan dowladda ma u samaysay meel gaar ah oo awood iyo dadka rayarka iyo brogram nooleeye ah oo dadka loo sameeynhaya brograamkeeda ma jirtaa asalaamu calaykum
asalaamu calaykum warahmatullah cali soo dhawow boston magacayga ka dhigaa deeraadan su-aashan waxaa weeye ku saabsan roadmap saad noogu beexday afar qaybood ka samaysan yahay saliidka dalka dib u heshiisiin dastuur samayn iyo in la gaara good governance waxaad moodaa in la leeyahay this is foundational moment oo waqti la leeyahay waxaan ku soo jirayn inaan ka baxno meel kalena aan gaarno samayntii ha noqoto marka this moment foundational moment stakeholderski soomaalida hore loo dhanya particularly su-aasha qabo waxaa puntland waa laga hadlay galmudug waa laga hadlay aray nimankii la oran jiray muslimiinta ahlusuna wa jamaaca waa laga hadlay one thing that everyone is silent about is somaliland marka su-aashaan leeya waxaa ma waxaa la samaynaya ma wax la oran jiray soomaalidii koofureed oo la oran jiray lixdankii ku tagay baa wax loo samaynaya ise waxaa weeye dowlad soomaalileed oo ciribka cirib ay leedahay haddii ay arrintu saas tahay what is the absence of somaliland haddii ayagu ay iska saareen what is the plan strategy si waxaan shaqeeya oo xalaal
wakti lix minid baan haysanaa marka wasiirku joogaya ay la tahay marka salaada kadib lixdan oo markaa su-aalo way badan yihiin wuxuu ka jawaabi karaa hadduu ka jawaabayaa insha allah laakiin hal ogaado een, salaada kadib awsano
su-aasha ugu horeysa ee ciidamada uganda ee, ma bixi doonaan ee, haddii la samaynaa tababar Ee, ciidamada uganda marka hore imaanayeen waagii amirson contractor ama iswiin waxaa jiray waxaa la exit strategy iskama keen macnaa ma say ku bixi doonaan say ku bixi doonaan hal strategy waagaan ku qoray iyo midda ah hadda ee, warshaha ee, nabadeynta nabadda iyo xasilinta qaranka Soomaaliya ee, Soomaali- maanta, Peace- national Defense Stabilization Plan labaduba waxay leeyihiin ciidamada soomaaliya waa intaa la gaarsiiyaa tayadooda intaa la gaarsiiyaa kabaasitooda intaa la gaarsiiyaa si ay ku baxaan ciidamada aja- ajnabiga oo macquul ma laha dee ugaadan ma awoodo inay ciidamo konton sano waddan ku hayso maraykan kuna waddan ku hayn waayo ciidamo ku hayn waayo Ee, dowlad ku hayn kartana male annaguna dee halaali kama noqon karaan marka waxaa weeye waa waxa baahi baa keentay baahidaas markii laga kaaftoomo macnaa cadowna wuxuu na siinayaa ama soomaaliya na siinaysaa inaan nagaa israa'iil ahaan tankii bashiri ku laabta israa'iilyadu bay ka sameeyeen ciidamada uganda joogeen intaan la socotay oo ciidamada afrikaana tageen markii israa'iilyadu ciidamada dhistay ciidamadii miskeliga waa la qabay marka yes ee, qorshaha waxaa ku jirtaa in ciidamo soomaaliya oo militariya la dhiso oo ay ay hawsha ay u kala wareegaan oo ay awood eh, markay yeeshaan inay xasiliyaan wadankii ciidamada u dhahaan ciidamada ee, waxaan ugu tababaran weynay ee, waxaa la yidhi soomaaliya dhinaca hadda booliiska waa lagu tababaray iskoola booliisiya maadhood baa baa loo xiray ciidamada militariga laftooda jaziira maadhood raakdan kale mesh dad baa loo xiray oo lagu tababarayay laakiin capacitigii loo leeyahay waxay noqonaysaa in meelaha qaarkood unfortunately awooddeeda ma lihin tan kale daaqbixiyaal baa jira daaqbixiyayaashu waxay rabaan lacagtooda markay baxayso inay jiraan inay dadkaasu lacagtooda waxay ku baxayso in fruti ka soo baxaan bay rabaan. waxaa weeye dowladda waxaa jira ayagu ay tababareen oo tababarkooda aaminsan yihiin oo isleeyihiin haddii lagu dhaho waxaan ku siinaya tobankaa milyan oo saddex kun oo askar lagu tababaraya kambaa lagu tababaraya dee ma dhihi kartid ma alaama ma dhihi kartid waa inaad dhaataa marka waxyaalaha qaarkood waxaa keenaya ee, ee, conditionka dadka deeqa bixiyaasha ciidamada booliiska carmaha lagu tababaraa waa la socotaa ee aadaan ee waxaa lagu tababaraa iskoola booliisiya ee waa imaan doontaa insha allah waqti ee ee tababarkooda soomaaliya kullig lagu qabto oo ciidamada soomaaliya saraakiisha iyo markay carabiga laabtaan ee tababaran diyaar iyo markaas aan tababari doona insha allah Ee, program dadka oo lagu qabta ma jiraan Ee, dadka resettlement Ee, hadda supposedly miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2012 ama tii hore oo operational cost development weli dowladda ma gaara awooddeeda ma hayso dhaqaalaheeda ma leeyahay inta marka noqoto waxaas ee, hay-adaha khayriyaadka iyo ee, civil ee, maxaa la dhahaa, society-ga iyo waxay ku shaqaystaan Ee, waxna waa- wadan waxa ugu qabtaan macnaha ku cunaan laakiin hadda ges- dhinacaas ay ka socotaa marka qofka of dowladda shaqadeeda waxaa kamid ah seven deliverance dowladda inay dadka tali yeesho taaxi daran ee, laakiin awoodeeda hadda dowladdu ma leh qorshaha ma noogu jirtaa yes waa noogu jirtaa hadda ma qaban karaayo waxaan qaban karna ma tahay all practicality maya Ee, cabdillaah, ee, su-aashiisa ee, roadmapka Ee, fikrada ee, waxaa u maraysaa ee, galmudug iyo puntland iyo ee, stakeholders ku yihiin aysan u ahayn ee, somaliland Ee, bal soomaalida runtii aniga ee, waxaan u arkaa inay saxayn runtii Ee, hadda markaan jarmalka tagnay iyo shirkii shirka puntland african development labadaba waa ku soo qaday lacagta in hadda somaliland shanta milyan la siiyo annaga naga tagay Ee, african development hadda shirkeedii shan boqol oo kun waxaan siinay somaliland shan boqol oo kun waxaan siinay puntland Ee, haddii dowladda dhexe tiraahdo maya lama siin kara oo gobanarka bankiga wasaaradda maaliyadda ah ma diidan in developmentiga wadanku isku dhiganaysa hargeysa iyo kabeynaysa baydhabo iyo kabeynaysa gaalkacyo iyo xamarna waa soo kaayay waa aad isoo ku baranaya laakiin eh, waa runta waa beri badarsan constitutionkan la samayn doono haddana beri midib baa loogu laaban doonaaba Eh, haddana waxaad u malaysaa sensitivityga laga leexday nasiib daro laakiin kolaa wasiiradana waan soo qaadnay anu dadka soo naiskale ku jira su-aasha jarmalka markaan tagnay markaan tagnay afrika labadaba waxaan ku niri roadmapka lacagtan oo ogol lahay inaan somaliland siino diyaar baan oran lahay idinkuna waa riixaysaa hadda somaliland ha soomaaliya haday kamid tahay nagula taliya in laga sameeyo shuruudna hadaga nagala qayb galaan waxayna dhaheen waa arrin nagu cusub waa fiirin doonaa laakiin eh, hadda daa sababa dhigta farjo
بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxaan baa lairahdaa sidaa soo dhaweynayaa hal su-aal ayaan qaba waxaad tiri dadka qurba joogta ah waa inay yimaadaan dalka dib dib ugu soo noqdaan dadkii heerkii tigid goostaan iskama aadi karaan marka maxaad bar- barnaamij u diyaariseen imise qofa u baahan tihiin Een, wax qorshaysan miyaa haysaa
su-aasha koowaad iyo su-aasha labaad yaa qaba
waa waa salaamantihiin dhammaantiin wasiirkuba arrinta aan rabo inaan ka hadlo waxa way dastuur Eh, waxaad la socotaan qoraallo badan oo heer sare ah sida diimaho kale wixii wanaagsan diimo diinka waa ka soo qaada marka dastuurka laftigiisa ah wareerka laga dhigo oo laleeyahay eh, dowladdaani ma dhamayn tii kale ma dhamayn amaa dhamayn weydaan laleeyahay Eh, waxaa wa- waa ay turkiga da- dalalkan islaamka ah oo isku dhaqankana aan nahay eh, ama mauritania ama senegal ama heer kastaba ha- waa ay looga soo qaadan waaye wixii iyadoo sixida loo soxo haddana jumcadda qurumaa ka dhaxaysa iyo dadkan mushkilada waxa ka dhigaya wixii wanaagsan waa wanaagsan yihin marka waxaa rabay in la khafiifiyo sida kunkaas hadda aad sheegaysaan oo kale ama kansiga in la- ama representative oo gobolada waxgaradka iyo suugaanada iyo ogaasyada iyo kaabaqabiil iyo ayaga intii laiskugu yeero dadkana laga dhaadhaco la yidhahdo waxa kan waxaa saldhigooda yahay dhaqanka islaamka dalalkaas horay maray sida turkiga oo cilmi cilmigoodan aad u sarreeyo taariikh dheerna leh Eh, maaragtay haddana soomaaliya eh, qayb eh, heer saraa ka cayaarhaya in la dadka loo sheego la yidhahdo war waxa ka adduunka saasaa waxa loo qoray saasaa waxa fikraduhu waa waa laga qaata diinta eh, eh, yuhuudda diinta kiristanka diinta muslimka dhammaantood waxaa jira waxyaalo badan oo asaasi ah oo diimahoo dhan ka dhexeeya oo mid walba ay staylka xataa qaabka loo qoray eh, eh, ay isku mid yihiin marka eh, waa ay- loo loo yeeli waayo maxaa mushkilo looga dhigay okay waa masid
dumarka ay wax su-aal qaadan jiraan Intaan ka sifan
kaalawasiir waxaan ku weydiinayaa su-aasha bahkusan waxaan kuu sheegayaa in- waxaan ka hadlayaa budcadbadeedda dhallinyarada dhibaataysan oo badda ku dhibaataysan maxaad u haysaan oo tala ah mase idinku ma diyaar u tihin inaad wax ka qabataan badda soomaalida inaad wax u qabataan oo aad hor istaagtaan dhibaatooyinka ka dhacaya waad salaaman tahay jaalowsiga
midda ugu horeysa waa su-aasha ahayd soo laabta muhiimaddu waxa waaye ogsoonahay dadka odhan soo laaban karin muhiimna maaha inay kulli soo laabtaan waxaa laga hadlaya qofkii soo laaban kara oo wada inuu soo laabta oo hadda ku soo xidhin karo labada wadaa soo laabta dadaa ma kordhin karno loola imaanaysa adiga inay dadkaaga loola barakin qofka wax soo kordhin kara xirfad la imaanaya inuu soo laabto waa muhiim ee, qorshaha ulen awebta kana hadlayna waxaa weeye in la carifo xirfadaha loo baahan yahay ee lasoo boosgarano wasaaradda heblo waxaa ka banaan positionkaas oo looga baahan yahay type of resume a b c d oo hadduu qofkii haddaad persembi u tahay qof buuxin kara hataa diyaar ma wahay anaa imaanaya oo anaga way noo taala inaan soo carifo wixii loo baahan yahay tan kale muhiimadda waxaa waxaa la agti loo kari think global hadda ee, hadday boston loo kari u agti karayso oo ay boston tahay soomaaliya dowladda sidii loo wanaajin lahaa dowladda inaad iska taageerta khasab maaha wixii ka qaadan la sheego wixii eh, taageero maanta lagu taageero Eh, waxaan joognaa wadan eh, waxaan joogtaa magaalo ama state eh, very powerful ah eh, oo senator john kerry oo senator foreign relation committee madaxka ah eh, haddana iska minority-ka ah, laakiin jiro Eh, very influential ah Eh, gobolkiisu very eh, influential yahay Eh, congressmanadu yihiin iyo congresswomanku yihiin very influential haddii agti loo kale waxaa waaye wax allaale wixii sagaashii kow magaalada talada inta annagu in ka yar oon tiibiyada habeenii maalin soomaaliya dhibaatagaraa ka hadli joornay si wax looga qabto joornaalka boston gloobka bishii marmaran kusoo qori jiray anu dagaali jirnay soomaaliya wax wixii ka dhacaaba wax walba dadka u avoiska annaga wahay dad kale looma hadli jirin marka waxaa laga hadlayaa in dadku intay ishabeeyaan waxay qaban karaan qabtaan oo loo kali maxaa program waddan ku taageeri karnaa waddan maxamed keliya maaha haddaad ku taageertaan iskoolkanisa kalkayo wellan good haddaad faagu taageertaan wellan good haddaad kudan baydhabo wellan good marka sidoo kale marka muhiimaddu waxaa weeye intuu acto loo kali dadku inay ahaadaan active community oo waddankooda ku xiran oo u fikirta oo halkaan uga loobido oo dowladda u loobido oo wixii khaaldaxa ka saxa markii aad dowladda ay og tahay inaad eh, senatarka aad gacanta ku haysid oo dowladda soomaaliya aad xuquuqda leedahay dowladdu taladaa bixiso waa kaa yeelaysaa sababtoo of waxaa noqonaysaa baargadan chief power iskaa noqonaysaa marka ujeedadu waxaa weeye halka intii la isku dadku intay soo organis gareeyaan oo si nashin ah u fakeraan aysan gobolaysi iyo qabiilaysi u fakerin iyo goonigooni community ahaan waxaa kaloo ogaataa eh, communityga halkaan hadda degan barseemkii boston ninkii ama dariiqaas marayo ajnabiga ahay meeshaa ka timid regardless soomaaliga u tahay soomaali qaxootiya u tahay regardless jaamacadda ka baxday shaqadan haysatid baabuurkaa wadatid iyo aad soomaaliya refugi waa fact jirto marka isku doon baa saarin dadkii marka isku days inay iskala qaybin eh, to act locally eh, isku xanaadaan ogaadaan inay dad soomaali is- ay isku yihiin oo ninkaas uu ya- u arko isku u arko oy wax qabsadaan Eh, dastuurka maxaa looga soo qaadan waayey bashiir eh, wadamada kale eh, oo adaayata waxaa ku- waxaa jira eh, panel of experts oo ajaaniba iyo kuwa soomaaliya ujeedada loo keenay labada waxay ahayd eh, generic dastuura la tahay marka waay generic dastuurka waxaa loo keenay wuxuu ahaa dastuur meel walba lagu qoriyo in waxaa iska jirta isku mid ah oo adigu ninaha diidi karin kaas waa la soo qaatay in turkiga inaad taxasan lahaa kenya hore oo soomaaliya jiray eh, laba saddex dastuur ay soomaaliya mid lixdan iyo saddexdii mid eh, toddobaatankii horaagii kuwaas baa hataa la soo qaatay oo diyaar ah oo waa la soo qaatay sababta turkiya looga soo qaadan karin waxaa weeye eh, turkiya annagu is experience ma nihin soomaaliya inay dib u heshiisiin ku laabato waxaa keenay dhibka dhacay turkiya anagu isku historic facts ma nihin waxyaalaha waxa dastuurka waxaana waa heshiis heshiiska waxaa keenaya waxaasoo ay maanta kala haystahay turki dhexdooda inaysan ka dhicin baa laga yaabaa marka waxaa naga noo gooniya wey kii janeeriga waa la soo qaaday ee, tii diinta ee, diintu ilaahayga diimaha soo dejiyey waa tii islaamka ka dhigay tii ugu dambeysa oo kuwii hore o dhan ee, hoosta gashatay wax looga baahan yahay markaa lama qabo ee, diinaha kale waa laga soo qaatay wax walba waxay ku jiraan diinta islaamka ay ku kooban yihiin marka diinta islaamka haddii la kaashado saan waa- waa- waa- dastuurku waa muhiim inuu waafaqsano diinta islaamka Eh, haddana waa inuu noqdo home growing soomaaliya dhibkeeda uu yahay mid eh, maslaxad u keeno oo dadka soo ay ku heshiiyeen saas awgeed eh, turkiya dastuurkeeda unfortunately lacagteeda iyo waxbarashadeeda iyo aqoonteeda iyo ciidamada diyaar u laakiin kama qaadan karo Ah, okay. Eh, tan burcadbadeedka eh, burcadbadeedka barnaamijka qorshaha eh, eh, national security relation balaanka qorshaha nabadaynta iyo qarank iyo xasilinta soomaaliya waxaa ku jirta in ciidamadii badda ee soomaaliya coastgaardkii ama mariinaskii dib loo dhiso Ee, dhisiddaas waxay keenaysaa farcabeedka laftigooda in loogu yaro wixii soo laabanaya ayagana tababaro oo ciidamadii laga dhigo ee ugu jirta dowladda qorshe oo ugu jirta haddeerta intaan soo bixin ee, kambani maraykan ah ummadda wasaarkan siixan oo ahayd sidii wax looga qaban lahaa inkastoo walow aansan weli badan wasiirada laga burkarin qorshaheedi waa socda